halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba oo subax sabti ah bisha meey waa koob iyo toban sanadka laba kun sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo xuseen barre aadan
shirkaas wuxuu ahaa kuna saabsanaa arrimaha ku saabsan dadka guura ee dalkooda ka guura haddaynu nahay geeska afrika dadkanigan aad ba u socda xaqiiqdii waxaan ku jirnaa dalalka u badan ee socodka lagu tilmaamo marka dee waxay u baahan yihiin maarata in laga shaqeeyo in la habeeyo
kaasi waxa uu ahaa xogeeya guud ee urur goboleedka igaad maxbuub macalim oo ka hadlay shir looga hadlayey oo lagu soo gabagabay magaalada nairobi kaasoo looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa dadka u kala gudba xuduudaha ay wadaagaan dalalka bariga afrika waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan natiijada ka dhalan karta wadahadallada dhinaca ganacsiga ee maraykanka iyo shiinaha qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dowladaha maraykanka iyo china ayaa u muuqda inay soo gebagabeeyeen wareeggii u dambeeyey ee wadahadalka ku saabsan ganacsiga iyaga oo aan wax heshiisa gaarin dabayaaqadii kulanka labada dhinac ee jimcihii shalay ayaa xogayaasha maraykanka u qaabilsan maaliyadda iyo ganacsiga waxa ay ku tilmaameen kulamadii ay la yeesheen la taliyaha sare ee dhinaca ganacsiga u qaabilsan hogaamiyaha shiinaha inay ahaayeen kulamo waxtar leh laakiin ma jirto ilaa iyo hadda wax faallo ah oo ka timid dhinaca wafdiga ka socday dowladda shiinaha
qaramada midoobay ayaa sheegtay in kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka baxaan magaalada xudeyda ee galbeedka dalkaas xudeyda ayaa ah deked muhiim ah oo ku taalla xeebta badda cas ergeyga caalamiga ah ee u qaabilsan qaramada midoobay dib u kala gurista ciidamada michael lolsgarad ayaa sheegay in xuutiyiintu ay ka baxayaan xudeyda iyo degmooyin kale maanta oo ay bishu tahay koob iyo toban ergiga qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu dambeyn afar iyo tobanka bishan mey ay xuutiyiintu gebi ahaan ka bixi doonaan dhulka ay ballan qaadeen in ay ciidamadooda kala baxayaan mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa lagu soo gabagabeeyey shir uu soo qabanqaabiyey urur goboleedka igad islamarkaana ay martigelisay dowladda kenya waxaana shirkaasi looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka dadka xuduudaha ka tallaaba iyo kuwa lagu qasbay in ay ku barakacaan gudaha dalalka bariga afrika shirkan waxaa ka qayb galay madax iyo aqoonyahanno ka kala yimid qaaradda iyo sidoo kale bahwadaagta danaya arrimaha bariga iyo geeska afrika haddaba gabagabadii shirka ayaa wariyaha v o eda magaalada nairobi khadar maxamuud xareed waxa uu waxyaabihii laga soo saaray shirkan iyo wax uu ku saabsanaaba oo ka wareystay xogayaha urur goboleedka igad ambasador maxbuub macalin waxaa weey shirkaas wuxuu ahaa kuna saabsanaa arrimaha ku saabsan dadka guura ee dalkooda ka guura sabab badan oo kala duwanna u guura annaga waxaanu iska dhahnaa qaxooti baa iska dha dadka waxaan iska dhahnaa qaxooti refuujiya ayaa la yidhahdaa laakiin ma aha refuuji keli maha refuuji waa qof tegey oo meel tegey oo degey oo la qaabilay oo ama xero ku jiro amase maaragtay aqoonsi gaar ahaana la siiyey dad badan baa iska socdaa oo sababtay u socdaanna ay kala duwan yihiin dad baa maaragtay naftooda u cabsan haya dad baa maratdad baa maarata amnigooda u cabsan haya markaa sidaa laajligeed waxaan doonaynaa gobol ahaan haddaynu nahay geeska afrika in dadkanigan aad ba u socda xaqiiqdii waxaan ku jirnaa dalalka u badan maaragtay adduweynaha ee socodka lagu tilmaamo marka dee waxay u baahan yihiin maaragtay maarin in laga shaqeeyo in maaragtay la habeeyo in caafimaadkaadi caafimaadkoodii la eego in maaragtay cilmigoodii carruurtooda cilmigiisii la eego cilmiga u kala duwanaa barba waxaa jira maaragtay wixii lagu baro xerooyinka qaxootiga lagu baro maalan ma uusan ahayn maaragtay shahaado meelo kale la tegi karo oo maarata jaamacado kale lagu geli karo ma uusan ahayn wixii baan maaragtay dib u eegaynaa oo dalalkanaga maarata aad bay maarata noogu noogu maaratay arrintan nagu soo badgareen way jirtaa horaana horta arrintan waxaa bilaabeen madaxweynayaashaa bilaabeen oo dhowr sanood loo socdo koloda socday marka heshiin badan baa ka dhacday xagga cilmiga ku saabsan xagga maaragtay noloshooda ku saabsan oo kala duwan hadda wuxuu ahaa xagga maarata bacsigu ahaa shaybaarku ahaa cilmigu ahaa maarata ku saabsanaa mid dambe oo caafimaadkana wuu soo socdaa marka arrimahaasoo dhan mid mid baan u eegaynaa arrin weynoo isu garta inuu noqon doonaa dhowr mar ayaad qabateen shirarka looga hadlayo arrimaha qaxootiyada iyo dadka lagu khasbay inay barakacaan ee gudaha maxaa horumara ilaahay hadda aad ka samayseen waadaan ku horumariyey oon ku eridee dadkii maogtahay markii dadkii way keliyihiin dad baa iska degay dalalka deli oo dadkii dalka degan iska dhexgeli oo ka mid noqoni marka kuwa nasiib bay leeyihin oo dad iska maaratay gooniya iska noqdeen dad waxaa jira la aqoonsan yahay oo maaratay maaratay dad markaa khaarijiya loo arko dadna xeruu ku jiraa ilmay leeyihiin ilmihii waxbarashadoodii cilmigoodii noloshoodii way kala duwan yihiin dalalkao dhanna dal walbana si goonihu arrintaa maaratay maaratay ugu ugu maarata ugu shaq maaratay ugu talagalaa wixii baan isu keenaynaa inta badan waxay dhibaato kala kulmaan dadka qaxootiyada ah dhanka dhaqdhaqaaqa iyo safarada ka igaad ahaan ma ka hadasheen si dadkaasi loogu fududeyn lahaa bal inay safraan oo way ku jirtaa maxaa waaya dadkii waa dadkanagi ninka maarata ka yimi soomaaliya iyo ninka kenyaanka iyo kan etoobiyaanka iyo kan maaratay jabuushiyaanka dadku waa isku mid marka inay socon doonaan isu tegi doonaan iswarsi ma leh mana joojin kartid marka waa arrimaha ka maaratay aan ka hadlayna ku saabsan dadkii siday maarata socoto socodkoodii loo loo loo sahlin lahaa waxaana ka mid ah maalan hadda kenya oo kale waxaa jira shaqo cusub oo socoto oo la yiraahdo oo la yiraahdo huduma number maalan huduma number qof walbo haddaad kenyaan tahay iyo haddaad tahay maaratay qof aan kenyaan ahayn baad soqoraysaa qoraalka naftiisa waxay ku saabsan tahay dadki qofkii qof joogitaankiisa la aqoonsanyay oo joogo inuu noqon doono arrimahaasoo kalaa socdaan maxaa kusoo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gabagabanaya inay maaratay dadka maaratay ku nool geeska africa ee loo shaqeyn hayo arrimaha dowladaha lagu sheegay dad baa xukunka hayaa laakiin dowladaha waa annaga o dhan shicibka waa dowladdii dowladaha dadka xukunka noo haya dowladda annagaa dowladda eh aan la shaqayno oo aan sapoort garayno aad baa umahadsanta ambasada waad umahadsanta
kaas waxau ahaa xogayaha urur goboleedka igad ambasador maxbuub macalin oo magaalada nairobi ugu waramiyey wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeystayaal weli la socotaan si toosa ayuuna idinkaga imanaya magaalada washington masaajidka abubakar sadiiq ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa bilaabay barnaamij lagu taageerayo dhalinyarada soomaaliyeed ee la qabatimay maadoorayaasha ujeedada barnaamijkan ayaa ah in dib loogu soo celiyo bulshada dhalinyaradaasi waxaana arintan iska kaashaday maamulka masaajidka sheekh mawliid khaliif iyo sihaam axmed oo ka mid ah dadka u dooda xuquuqda dhalinyarada faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya maxamuud mascade
halkan magaalada minneabolis waxaan joogaa masaajidka abubakar sadiiq oo markii ugu horreysay uu ka furmayo barnaamij loogu magacdaray aan wada afurno oo bisha barakaysan ee ramadaan inta ay socoto halkan lagu afurin doono dhallinyarada soomaaliyeed ay ku yimaadeen xanuunada dhimarka amaba daroogadu ay dilootay ee keentay in ay bulshada ka dhex baxaan bulshada qaarkeedna aanay si wanaagsan ula dhaqmin dhallinyaradaas haddaba barnaamijkan ayaa maamulka masaajidka iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka qaarkood waxay ku doonayaan in dhallintaasi bulshada dib loogu soo celiyo islamarkaasina lagu gacan qabto si ay mustaqbalkooda u noqdo mid hagaagsan waxaa barnaamijkaasi ka soo shaqeeyo halkan aan jeclahay barnaamijka inaan ku waraysto sihaam axmed oo ka mid ah dadka u dooda arrimaha dhallinyarada ee soomaalida gobolka minnesota iyo imaamka masaajidka abubakar sadiiq oo la yidhaahdo sheekh mawliid khaliif labadooda ayaan jeclaha barnamijkan kusoo dhoweeyo sheekh mawliid ayaan ku hormarayaa barnaamijkan aad iska kaashanaysaan dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka sihaam ay ka mid ka tahay dadka wada adiguna aad dabcan masaajidka u qaabilsan tahay ujeedada laga leeyahay iyo waxaad doonaysaan dhallinyarada inaad u qabataan haddii aad iga waranto marka hore barnaamijkan aan ugu magac darnay aan wada afurno waa barnaamij fikradeedu ay lahayd marka hore gabadha walaashin sihaam axmed oo u dooda arrimaha youthka oo aadna oola shaqaysa dhallinyara yaryar ee balwada qaaday si ay community dib ugu soo noqon lahaayeen barnaamijkan idayadan ama fikradan markay noo timaaday masaajidka anigu imaam ahaan waan aqbalay waana soo dhoweeyey masaajidkuna wuu soo dhoweeyey ujeedada aan ka lenahayna waxaa weeyaan communitiga minnesota khaasatan waxaa jira dhalinyaro badan oo magaranaysaa sheltarada seexda oo guryahoodii magaranaysaa laga soo caydhiyey ama qaarkood waalidku isku soo dhaceen ama qaarkood magaranaysaa balwad iyo wax kale intay bilaabeen guryahoodii kasoo tageen oo sheltaro jiifaan sheltarahaas ama guryahaas hoyga u noqdayna ma aha meel magaranaysa ama dhaqankii ama diintoodii ama magaranaysa communitiga dib ugu soo celinaysa waa meel habeenkii ay seexdaan subaxdiina layirahdo ka taga subaxdiina banaanka ayay joogaan habeenkiina meeshan bay seexdaan marka ma aha meel dadka dhalinyaradaasi dhaqankoodii ama garanaysa ama diintoodii ama talo celin ah ma aha waxaan ugu talagelinay barnaamijkan marka inaan dhalinyaradaasi masaajidka dib ugu soo celinno ujeedada laga leeyahan waxaa weyaan soo noqda dhalinyaro ayaa tihiin waa idiin baahannahay waxaan u baahanay inaan ogaataan in qofku khaldami karo sidii markaasi khaladkaasi qofku uga soo kaban lahaa ayuu masaajidka iyo gabadha walaashin siham iyo barnaamijkeeda uu ka shaqeynaya siham haddii aan ku weydiiyo dhallinyaraa tahay dabcan waxaadna dareentay xanuunka dhallinyaradu ay haysta marka bisha ramadaan waxyaabaha aad rabtaa inaad dhallinyarada halkan u qabataan maxaa ka mid a haddaad ii sheegto
how do I in the community sameyo like to bring back the community bring them back to the Somali community inshallah inta laisku keeno and say hey this is fine ujeeddadeennu waa inaan dib ugu soo celinno bulshada soomaaliyeed waxaanan rabnaa in la dareensiiyo dadkaasi inay yihiin dad inaga mid ah oo leh bulsho ay ku tiirsanaadaan waxaan rabnaa in la dareensiiyo in weli la jecel yahay oo ay yihiin dad inaga mid a bisha barakaysan ee ramadaan waa wakhtiga ugu wanaagsan ee fariintaasi la gaarsiin lahaa dadkaasi
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo arintaasi ka waraystay mawliid khaliifa oo ah madaxa masaajidka iyo weliba sihaam axmed oo iyagu ku dadaalaya in dhallinyarada la qabatinta daroogada lagu soo celiyo bulshada arintaasi oo lagu soo qabanqabiyo masaajidka abubakar sidiiq ee gobolka minnesota mar kale subax wanagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a kulan xagga ganacsiga ah oo ay dowladaha maraykanka iyo shiinaha ku lahaayeen magaaladani washington ayaa kusoo gobagaboobay heshiis la-aan kulanka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin sarsare oo labada dowladood ka kala socda ayaa looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa badeecadaha kala duwan ee ay dowladda shiinuhu usoo dhoofiso dalka maraykanka iyo sidoo kale sidii xal loogu gaari lahaa fikradaha maraykanku leeyahay ee ay xaddo dowladda shiinaha arrimahan ayaa caashaha ibraahim aadan waxay ka wareysatay cabdilkhafaar cabdi wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah waxay ka soo bilaabatay waxaan loo yaqaano trade balansiga ama waxyaabaha ay isdhaafsadaan dalalka caalamku dal waliba waxbuu diraa waxna waa waa uu ka soo gataa dalalka kale marka isdhaafsigaas waxaa jirtay in muddo ah dalka shiinuhu inuu bilaayiin lacag aad iyo aad u fara badan oo xaddhaaf ah inuu mar kastaba uu kaga korreeyey maraykanka marka markii laba sano ka hor uu ololaha gelayay trump iyo wuxuu ku galay arrinta shiinaha inuu meel uga soo hari doono oo mar dambe iyaguna badeecada loo diro aanay nagu cadili doonin oo xagga canshuuraha iyo inay suuqooda noo furaan annaguna aysan kaayaga say rabaan aynan uga adeegan karin oo wax kasta inta u keensadaan aynan halkaas nooga aflixi karin marka dagaalkaasi dagaal muddo soo jira u ahaa dimuquraadi iyo jamhuuri siyaasa ahaanna kulli waa laysaga mid waxaa laleeyahay shiinaha arrinteeda waa in meel laga gaaraa sababtoo ah sida ay u dhaqmayaan waxay ahayd si runtii aad uga eexanaysa dalka maraykanka hadda kulan bay lahaayeen maalmihii lasoo dhaafay magaalada tan washington d c ba waxaa joogay mas-uuliyiin ka socota dalka shiinaha waa la wada hadlay wadahadalkii waa lagu kala tagaa laleeyahay oo wax heshiisa lama gaarin maxaa laysku maandhaafay wadahadalkaasi maantuu burburay waxyaabihii ugu weynaana waxay ahaayeen markii hore waxaa la iclaamiyey inuu canshuur saari doono maraykanku waxa ay keenaan ama tariifo inuu ku kusoo rogi doono tariifadaas oo habeen hore saqbii dhexe hirgashay marka nuxurku wuxuu ahaa markii hore boqol kiiba toban buu maraykanku saarayey wuxuu yidhi haddii heshiiskan uu meel mari waayo boqol kiiba shan iyo labaatan buu gaarayaa taasoo xalayto markaas hirgashay qodobadii ugu waaweynaanoo laisku hayeyna waxay ahaayeen in shiinuhu uu suuqiisa uu furo oo uu sida uu lacagta u manipulate garaynayo ama lacagihiisa oo uu si maaragtay xirfadaysan u kala debero waxyaabahaasoo dhan inay inay saxaan bay ahayd inay joojiyaan technolojiyada ay xadayaan inay joojiyaan maaragtay waxaa loo yaqaan intellectual propertyga ama xirfadaha maraykanku gaarka uleeyahay oo ay hoos ka dusinayaan waxyaabahaasoo dhan bay ahaayeen wixii laysku hayay sidaasuuna ku burburay heshiiskaasi waana lagu kala tegey maanta ilaa intaana u dambeysay waxaa ka joogay ninka labaad oo xukunka haya dalka shiinaha isaguna waa waa ka noqday isagoo faramaran waana lagu heshiin waayey maxaa marka dhibaato ah oo dhinaca dhaqaalaha ah ayaa ka dhalan kara arrintan markaa arrintan wax weyn baa ka dhalan kara sababtoo ah dalka maraykanku hadda markii hore canshuuraha uu shiinaha saarayay ama tariifada uu saarayay waxay ahayd waxyaabaha loo yaqaano industrialka ama waxyaabaha warshadaha iyo ku taxalluqa biraha iyo solarka waxyaabahan qoraxda iyo wax waaweyn bay ahaayeen hadda waxay isugu soo dhuratay inuu canshuurta saaro waxyaabaha ugu yaryar kabaha iyo waxyaabaha carruurta ku cayaaraan iyo waxaan loo yaqaan consumer goodska ama badeecadan yaryarka ah oo dukaanada la keeno marka arrintaasi waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa dhaqaalaha maraykanka sababtoo ah canshuurtaas shiinaha la saaraya waxay u gudbi doontaa dadka ganacsatada ah oo isticmaala badeecadooda dadka caadigana way usoo gudbi doontaa dadka caadiga ahay usoo gudbi doontaa sababtoo ah shaygii qaymuhu ku imaan jiray ka badan buu ku imaanayaa dalka marka canshuurtaasi shiino kaliya ku ekaan mayso sidaa darteed yay hadda waxaa aada iyo aad ololaha loogu jiraa arrintaani inaanay wakti dheer inaanay qaadan xalinteedu sababtoo ah badeecada dadka gaaraysa keliya maahe suuqa weyn oo maaragtay stock marketka iyo xitaa laftigooda way taabanaysaa oo ma rabaan dagaal ganacsi inuu ka dhexeeyo shiinaha iyo maraykanka marka mar haddii la kala tegey waxyaabaha laisugu soo noqonayo markaa maxay yihiin ma in ay dowladda maraykanka tanasushaa mise waa inuu shiinaha isagana ogolaado wax isdhaafsi guud iyo faa'iide isla eg in labada dalba ay helaan maya maraykanka hadda waa laga gardaran yahay sababtoo ah shiinuhu waxyaabaha uu samaynaya oo xagga ganacsiga iyo markii la fiiriyo waxaaba ka xun waxa uu ku samaynaya lacagtiisa ama treasurygiisa sida uu u maamulo iyo waxaa kaloo ka daran qaadashada uu qaadanayo technolojiyadaha iyo xirfadaha maraykanku uu sida gaarkaa uleeyahay marka ilaa iyo waxyaabahaas waaweyn wax laga qabto waxaad moodaa maraykanku inaanu yeeli doonin in maaragtay canshuurtan iyo arrimaheeda inuu inuu dhimo sababtoo waa waxa keliya uu haysto weeye suuqa ugu weyn oo adduunka ay shiinuhu haystaan waa maraykanka weeye boqolaal bilyanna waa ay waa ay kaga sarreeyaan trade balancyga marka taasaa keenaysa in marna uusan maraykanka uusan ka tanaasuli karin arrintu meeshay hadda marayso marka inuu shiinuhu soo dabcoobay u dhowaanaysaa ama ay sugaan in xukunku isbedelo laba sana kabacdi iyo wax la mida arrintan xatooyada ee ku saabsan in dalka maraykanka uu dowladda shiinaha ku eedeeyo inay hadayso fikradihii dalka maraykanka oo ay dib waxyaabihii dalka maraykanka laga lahaa iyagoo aan dowladda shiinaha lahayn ay soo samaynayso marka arrintan ku saabsan fikir fikradahan dalka shiinaha uu ka hadaya dalka maraykanka iyadana maxaa xala inuu joojiyo uun keliya weeye oo shuruuc inta la wada dhigto oo u hogaansamo shuruu shuruucdaas sababtoo ah shiinuhu hadda waxaan muddo ayuu kusoo jiray technolojiyada badankiisa uu isticmaalayana halkaanuu ka keenay ee ma aha wax uu isagu aliftay maaha waxaa kaloo kasii daran copyrightska iyo waxyaabahan loo yaqaan maaragtay wixii uu dalku uu hanti ahaan uleeyahay oo maskixiyanka ah oo shiinuhu uu mar kasta uu runtii xagga jawaasiista iyo dhexgalka jaamacadaha iyo dhexgalka kambaniyada waaweyn oo dalkan maraykanka wax u sameeya iyo aad iyo aad buu ugu dhexgalay ilaa iyo waxaas marka ay yareeyaan oo inta go-aan ka gaaraan yidhaahdaan ama samayn mayno ama inta shuruuc laysla dhigto ay shuruucdaas dhowraan oo aanay mar dambe arrintaa lagu arag sina maraykanku ugama tanaasulayo sababtoo ah waxaan waa farsamadiisii uu sida gaarkaa ulahaa waana hantida dal uu leeyahay ugu weyn markay noqoto intellectual propertygu marka marka marka ma jirtaa qaab dowladda maraykanka ay iyada waxeeda ku xakamaysan karto si aan loo xadin aad iyo aad mar kastaba waa laysku dayaa oo aad baa loo waardiyeyaa xagga kambaniyadana waa laga waardiyeyaa defensiga ama daafaca waa laga waardiyeyaa xagga militerka iyo waxyaabahaas oo dhan laakiin kuma filnaanayso waxaa muhim ah dal weyn weeye shiinuhu inuu u hogaansanaado shuruucda caalamiga ah oo arrintan xatooyadan qayaxan inuu meel dhigo
aad ii mahadsanyay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga oo khadka telefoonka ugu warrameyay caashe ibraahim aadan halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale dowladda muxaafidka ah ee gobolka ontario ee dalka kanada iyo xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee n d p ayaa dood adag ka yeeshay isbedello dhowr ah oo ay wado dowladda gobolka kaas oo ay kasoo horjeedaan mucaaradka isbedeladan waxaa ka mid ah dhaqaale laga jarayo xarumaha caawiya dadka qaxootiga ah iyo kuwa soo galootiga ah wariyaha v o e da ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani ka waraystay xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee n d p ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa ay isku hayaan dowladda gobolka arrinta ugu weyn waxa weeyaan anagu waxaanu nahay dee mucaarad mas-uula baanu nahay markaanu aragno dowladdii oo dayacaysa shacabka dayacaysa adeegii bulshada tirtiraysa waxbarashadii caafimaadkii taa waxay noqonaysaa in maaragtay inaanu codkayaga si xoogan loo maqlo isagu waxa uu leeyahay wax walba waanu tirtiraya wax walba maaragtay waxaan ka dhigayaa mid dadku ay leeyihiin dadkaas uu ka hadlayan waa dadka hantiilayaasha leh gobolkana saad la socdo dadka ugu faraha badana degan waa dad saboola waa dad shaqaysta waxa weya shaqadu hadday ka dhammaato way adkaanaysaa inay helaan meelay degaan ay ku noolaan iyo meel adeeg oo kale inay helaan waxaad iga warantaa midan ku saabsan xarumihii dadka soo galootiga iyo qaxootiga u gargaarayey amaba caawinayay oo lacagihii laga jaray isbedelada gobolka ka socda ee aadan idinkula dhacsanayn dowladda gobolkan ka jirta waa dowlad runtii dadka dhibaatooyin xoogan ku haysa waa dowlad doonaysa in wax walba oo adeega ay jarto waxa weya haddana waxa weeyaan adeegyadii qaarka kamidka ah waxaa kamid a ay doonayaan inay jaraan adeega sharciga saad ii weydiisay waxaa kamid ah inay maaragtay ay ay jaraan taasna waxay keenaysaa dad badan oo ka faa-ideysan jiray xarumaha sharciga sida maaragtay community legal centerska ama aidka oo ay ka heli jireen inay ka difaacaan haddii qofka aqalka lagu soo laga saaray oo kale ay ka difaacaan qofka hadduu immigration issue uu haysto taasuona ay ahayd maarata dadku inay u gargaaraan maadaama aysan awoodi karin qareeno maaragtay inay karaystaan waa tahay marka dadka saameyn noocee bay ku yeelan kartaa ka jaridaas marka laga jarayo xarumahaas taageerada waxay ku yeelan doontaa dabcan waxa weeyaan cid ugu isu totoosisa arrintooda ma ay helayaan dad maxkamadda hor istaagta ama difaacda ma helayaan dad kayskooda u eego oo haddii warqad u baahan yihiin warqadii u qoraa faylkooda dib u tootoosiya ma ay helayaan oo bilaash ugu shaqeeya aqaladana qofka marka aqalka dabcan arrintiisu complex tahay ama ay culus tahayna waxay u baahan yihiin qareen eega oo raaca oo arrinta sharciga aqalada darsa way aragnimana u leh si markaa qofkii inuu aqalkii weerarka lagu hayo ama aqalkii la doonay in laga saaro in markaa aqalkii markasa lagu badbaadiyo aqalkiina ay markaa ku hakadaan ay kusii noolaadaan taa marka waxay noqonaysaa marka inay jeebkooda inay qareemo ay marka iyaga difaaca ay maaragtay ay ku shaqaalaystaan taasina waa arrin maaragtay dhibkeeda ayay yeelanaysa maxaa yeelay dhaqaalihii ma ay haystaan marka ay timaado dhanka caafimaadka darkford waxyaabo badan ayuu dabcan jaraya mashaariic badan maxaa kamida mashaariicdaasi oo idinkana aad dabcan diidan tihiin
runtii waa arrin maaragtay xaafadeeda laftigeeda saameyneysa waxaa yeelay boqol iyo labaatan mashruuc oo public health uu ka taageeri jiray gobolkuna ay taageeri jireen oo xaafadeeda keliya ku yaala waxay noqonayaan inay joogsadaan oo halis waxay u yihiin in la cirib tiro taasna waxa weeyaan waa arrinta aan doonayey wiigan oo dhan aan baarlamaanka laftigeeda aan dagaalka kaga jiray oo aan maaragtay aanu codkeedana aan kor ugu qaadaynay dabcan public healthku waxaa maamulaha oo shaqada frontlineka qabta waxa weeyaan maaragtay duqa magaalada iyo golaha deegaanka dabcan waad la socotaa taarikhdan dib u jaleecanona waad la socotaan wixii ka dhacay wakatan oo toddoba qofna ay ku dhinteen laba boqol iyo saddex boqol oo kuna ay xanuun zaaid ay ku noqdeen waad la socotaa maaragtay two thousand saddexdii markii ma garanaysa afartan iyo sagaal qof ay u dhinteen sarska cudurka breakkaas iyo maaragtay dhibaatadaas baaxadda leh markay dhacdayna waad la socotaa shaqaalaha public healthka ayay ahaayeen dadkii arrintan xakameeyey haddii aysan jiri lahayna dhibaatada iyo halista dadka dhimanaya intaba ay kasii badnaan lahaayeen dabcan arrintan waa arrin baaxad weyn ku leh public healthka ama caafimaadka guud ee maaragtay dadka magaaladan degan maxaa yeele haddii aan la helin dad eega cunada aynu cunayno haddaan la helin dad maaragtay caafimaadka cusbitaalada aan eegeynin dadki aanan hanuunin caafimaad aanaan samaynaynin dabcan waxa weeyaan iskuuladii barnaamijyada xaafadeena ilaa boqol iyo laba mashruuc oo halkan ka jira laftigeeda ayaa halis u ah marka xaafadeena saameyn baaxadle ayay ku leedahay
kaasi waxa uu ahaa xuseen nuur xaaji wariyaha v o e da oo wareysanayey xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee n d p halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o e
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a si toosa idinka imanaysa washington haatana aynu ku wadamaysanno codka fanaanka cumar aadan iyo qasiida nebi amaana
يا iyo furqaanka gaadhsiin dunidiyo dadkaaga xaq iyo dacwadow bayaami alla darjada ku siiyey ku yidhi daahaya xabiibi waxiga diintiyo furqaanka gaadhsiin dunidiyo dadkaaga xaq iyo dacwadow bayaami yaa rasuul allah almadad yaa xabiib allah almadad yaa sira alilaah almadad yaa bna cabdilaah almadad yaa rasuul allah almadad yaa xabiib allah almadad yaa sira alilaah almadad yaa bna cabdilaah almadad haddana dabqashadaa ilaawo dulqaatoo wacdiyaboohay adaa dakharo wadkaystay islaamka deertii waxyeelo nabow dhiig kaaga daato haddana dabqashadaa ilaawo dulqaatoo wacdiyaboohay yaa rasuul allah almadad yaa xabiib allah almadad yaa sira alilaah almadad يبنى عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد maamuus duudkeeda sare muxuday kugu galladay tusaalaha dadniima buuxda khushuuciyo damiir la'ooya dacaadkii cabsida eebbe maamuus duudkeeda sare muxuday kugu galladay yaa rasuul allah almadad yaa xabiib allah almadad yaa sira alilaah almadad
yaa rasuul allah almadad qaada saa'idka si uu inagu luqaynayay cumar aadan ayaan kusoo gabagabaninaa baahintiin idaacadeed idinkeenu islaamka af soomaaliga v o tan iyo kulantadib waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
madxiga dheeraan doorigiisa dareenkiyo jacayladiisa daayarteen iyo carruurta durusta in loogu dhigo runtii waa waajib dooraa yaa rasuul allah almadad yaa xabiib allah almadad yaa sira ilaah almadad yaa bna cabdilaah almadad yaa rasuul allah almadad يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد